wa nusiba waa la nisbeeyey oo macnaa qowlkaa kuwa iyagu dee been banaysanayee waxa weeyaan ama shahaado zuur oo kale inay qowmkoodiyo waxyaalaha ugu markhaati kacaan taas nusro daraaddeed madhabeed lishaaficiye shaafici baa loo nisbeeyey edcille yaquulu wuxuu ku qowlayaa shaafici oo wuxuu yidhi aqbalu waan aqbalayaa min gayri khadaabiyatin qoladaa khadaabiyada la ydhaaho ciddii aan ahaynba maa naqaluu wixii ay soo naqliyeen ayaan kaba aqbalayaa iyagana riwaayadooda wuxuu u celiyey waa dad iyagu qaba inay been ugu markhaati furaan kuwa iyaga waafaqsan waa dee waa loo nisbeeyey bal marka dambaan sababtuu cibaarada ugaba cabiray yosaan ayaan eegi doonaa shaarixu uu yidhi mee mucalliqa kuba sugane waalakharuuna culimada intoodii badnayd wa ra'aahu ibnu salaax qowlkanna wuxuu u arkay oo uu ku tiriya alacdalaka isagoo cadaalada badan toosan sawaabka ah marka wa ra'aahu lacdala waa jumlo ictiraadiyo ah ama alakharuuna khabarkeedii waa tan haddaba intooda badani culimadu radduu way celiyeen ducaatahum kuwa mubtadicada kuwooda ducaada ee madhabtooda intay ku dhegan yihiin weliba dadka ugu yeedhaya kuwa riwaayaadkoodii bay celiyeen faqad oo keliya ama ninku hadduu dee nin bidcadaas laguba sheegay uu yahay nin dee faafinayo dadka ugu yeedhaya aan ahayn ay taasna ugu biirto sidqigiisa iyo dabdin wixii uu wariyey uu naqliyo taa kutubtana aada bay uguba badan yihin waa laga warinayaaba weeye taas wa naqala waanu soo naqliyay oo fiihi kanfigiisa ah ducaadooda wixii ay wariyaan in la celinayo ibnu xibbaana imaamka ina xibbaan itifaaqan isku waafaq la isku waafaqsan yahay baabuutan soo naqliyey wa rawo way wariyeen can ahli bidcin dad oo waxa weeyaan waa a'imadii xadiidku can ahli bidcin waa bidco kuwii u saaxiibka ama ehelkeeda ah waa ujeedadu mubtadicadii eh ixtijaaj ahaan iyo istishaad ahaanba fi saxiixi kutubtan saxiixa waa bukhaari iyo muslimba ahlu bidcigaasoo maa dacow dadka aan bidcadooda ugu yeedhin oo aan kuwa ducaad ahayn oo dee kuwa kale kutubtii saxiix ahayd ayay kuba sugan yihiin iskabadaa kutubtii kale aan saxiixaba ahayn bal abyaadda shantaa sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu kaga hadlayaa dadka iyagu mubtadicada ah riwaayadooda bal markaasna waxaana uu beydka hore ama shadriga hore iyada meeshii kuba sugan waa mubtadicadii aan la gaalaynaynin ujeeddadu bidcanimadoodani dee mid aada u adag oo keentay in la yidhaaho kuwaasi waa qoom gaalo ah kufrigaasi kufri ta'wiilba haba noqdee aan ahayn oo dee ibtidaacii kale uun ah marka cibaaradan maa kufira mafhuumkeediiyo waxyaalaha meesha maxaa ah dee ku jira haddii ay takfiir meeshii kuwani bidcadii intay aada u adkaato bidco muqalladada ay tahay ay keenayso ruuxanba in la gaaleeyo gaalnimo loo xukmiyo taa isaga wax laga warinayaa ma jirto oo isaga dee ruux inay gaalka kaleba wax lagama warin jirin walow dee waxay ku kala duwan yihiin kaasna inaad gaalnimo ahay tadna gaalnimo ta'wiil ku timi ay tahay haddana waxa weeye waa dee lagama warinayo kaas bal markaa kii mubtadica ahaayeen bidcadiisaasi takfiirkeenahayn ayaa bal culimadu waxa laga yeelaya riwaayadii uu iyo xadiiskii uu warinayay baa khilaaf dhexdooda kaba dhacay dhowr qowl baa jira qowlka ugu raajaxsanna waan arki doonaa qowl isagu waxa weeye inay kaba dhigaan bidcanimadani dee inay fisqi tahay fisqigan mid ta'wiil ku yimi haba noqdo dee fisqigii ruuxu iskaga dhacay aanu noqone mid isagu waxaan waxaabu jiraya waa toosan tahay bal waa kan daliil u doondoonaya oo fisqi ta'wiil kuba yimi iyo haba ahaadee laakiin inay fisqi taho de saa faasiqa kaleba loo celinayo ayaa kana riwaayadiisa loo celinaya inagoon bal markaa inna tafsiil gelin xagga marka la eego inuu daaciyo bidcadiisa u ahaa dadka ugu yeedhayo iyo in kale iyo umuuraha aan laba kala qaadin taasi waa qowl qowlkaas wuxuu naadimku uu yidhi waa la qoonsaday oo macna dee ibnu salaax iyo way inkireen aimo kaleba oo waxay dee ku qoonsadeen ay kuba inkireen waxa weeye markaan eegna camalkii ahlucilmiga aan eegna kutubtii xadiidkii ee cumdada ahayd ruwaad kala duwan oo ama shiicanimaha loo nisbeeyo ama nasbi iyo qolada naasibada ee la shiicada kasoo horjeeda ninkii ha laguma sheego ama qadar iyo waxyaalahaasbaha loo nisbeeyo qadarkii bal kuwaasi dee ama markii dambe ictisaalka naftiisii dee waxa weeyaan kutubtii daf bay kaba yihin ama way kuba badan yihiinba bal magaalooyinka qaarkood hayaaba dee gees marka la arko ruwaadda degan ee joogta ay jawaanib dee isagaba badnayd oo dee imaka kuufo oo kale waqtiyo waktigaa taabiciintii ama atbaacu taabiciintii khaasatan iyo inahaas tashayucu waa ku badnaaba oo waaba iska naadirba haddii aan tashayuc weyn oo qaliida ma ahayne nin reer kuufa ahaayo qaba imika markay noqoto cali iyo cusmaan dee cali bay fadilayeen oo horreysiinayeenba dee barhkoodna tashayucooda intaa waa kaba ziyaadsana sham oo kale nimanka naasibo la yidhaha way ku badnaayeen basro oo kale qadariyoodu way kuba badnaayeen marka haddii dee dadkaa lagaba tago jumlo dhan oo axaadiistii kaba midaya riwaayaadkiibaa laga tegaya oo waxa weeyaan adugu nin raggaa kaba mid oo abaan la odhanayo ama raggaa tashay adugu shiicada ama dee ama aha arrintiis ayaa miisaanka miisaanka dahabi oo kale markuu tarjamadiisa soo dhigto horta kaba cabiray shiiciyun jald waa shiici aada u xoog badan oo macnaa ku adag adag ama dee halkan ku maaha shiicaynimo sahlan ee shiicadiisu ay xoog badan tahay haddana ee wuxuu sheegay inuu riwaayadiisiyo xaggan saduuq uu kuba yahayoo markaasuu cibaaro yidhaahaa dee falanaa sidqu wa calayhi bidcatun waayo daciinaman runtiisu innaga way noo sugnaatay xadiiskii hadduu dabdiyo u warinayo sidiisii inoogu soo naqliyo caadi oo dee waaban ku intifaacaynaa xadiiskii waas bidcadiisna isagay korkiisa tahay oo kale bal markaa dee dad saasaa dadka ah oo kutubtii saa daraaddeed qowlkani waxay ku tiriyeen qowl baciida inuu yahay kana fog camalkii aimada markaa saasaa sireen qowl labaad uu meesha soo dhigtay oo kolley aad iska moodo iska yar suuri inuu noqon karo ayaa hadduu beenta banaysanayana dee nusrata madhabin lahu waa looga tegaya laakiin taasi nin been banaysanaya dee waaba in been cad hadduu banaysanayo waaba kaa kufri baabay taasi keenaysaa xurmadeedaba wax shareecadii laguma ogyahay haddii bal xataa uu kuba dhacayo dee ruuxii hadday beenimar un kaba dhacdo waa taa inu soo marnay xadiiskiisiba in mawduuc laba odhanayo filxadiid marka ay tahay oo lagaba tegayo inkastaba sunni haba ahaadee oo markaa tani wax u gaara iyaga maba noqonaysee muhimku waxa weeyaan hadduu ninkani mubtadic yahay oo dariiqii xaq ahaa waa ka beydhsan yahay laakiin riwaayadiisii uu dambinayo oo itqaan iyo sidqi iyo dhowrsoonitaasa iyo waracnimo kale lagu garanayo intaa dee xaggan laguma sheegay mooyaane in bal markaa taas oo wax waa la aqbalaya laakiin hadduu yahay isagu daa'ifadiisan been iyo runba ugu markhaati furayo taas iyaga uu been banaysanayo asalaankaa lagama aqbalayo markaa qowlkan wuxuu kaba cabiray shaafici baa loo nisbeeyey laakiin raqamka afraad buu leeyahay wuxuu cibaaradan nusiba uu yidhi oo qaala oo dhan shaafici shaafici muu sheegin riwaayo ee markhaati buu kaba hadlayay ee kolkolna markhaati iyo riwaayadu waa la kala farqiyaa halkanna waxay ka dhigeen dee kol hadduu shahaadadii oo kolkol ka ciliilisan aqbalay inuu tanna aqbali lahaa oo cibaarada shaafici waxay ahayd aqbalu shahaadata ahli lahwa riwaayo kama hadlayn dadka iyagu mubtadicada ama ahl lahwa shahaadadooda waan aqbalaya ila alkhaaabiya waana firqa raafidada kamida min araafida oo lianahum yarawna shahaadata bizuuri limuwaafiqihim in markhaati ninkaa dee iyaga muwaafiqooda ee madhabtoodan ku waafaqsan ay iyagun wixii aanay ogeyn oonay laba joogin markhaatiyad isaga beisaga furaan taas oo zuur ugu markhaati furaan bay qabaan oy ictiqaadsan yihiin taasay qabaan bo saa daraaddeed baa waxay iyaga shahaadadooda oo dhanba aanan aqbalayn marka cibaaradu riwaayo may hayne dee waa qiyaas ahaan oo disan bay nasibada kaba cabireen bal markaa taas buu yihi bal intaas waa inta abyaadda hore kuba sugan ama beydka uu ama waxa weeyaan waxa ugu dee xoog badan waan arki doona horta abyaadda aan laqbeeyo waxa weyan kulle casharku iska saarayn walkhulfu khilaaf waaqicun mid dhacay weeye bayna ala'immati khulfku halkan bimacna lasilaati fii mubtadicin fii qabuuli riwaayati mubtadicin ku mubtadica riwaayadiisa aqbalkeeda la aqbalo kaasoo maa kufira aan la nisgaalnimo loo nisbayn ama aan la gaalayn oo bidcanimadiisan aan lagu gaalayn oon loogu xukumin gaalnimo markaa waa la isku khilaafay aqwaashana waa kunuu qiila waxaa la yidhi yuraddu waa la celinayaa mutlaqan waa cala aliطlaaq si guudba oo jeedada bidcanimada ayaaba jarxi ah ruuxii lagu jaraaxeeyey saa jarxiyadii kaleba haddii raawiga lagu jaraaxeeyo riwaayadiisa loo celin jiray ayuunbaa tan loo celinayaa waa fisqi uun qaylihii fisqiguunbaabay kaba mid tahay wastunkira qowlkan waa la inkiray waa la qoonsay macnaa unkira wey sababta loo inkirayna waa kasuu kaba cabirayso tintii taadu dalab ma keenayso ee waa xag zaa'ide way ziyaadsan waa ziyaada uune ibnu salaax iyo tan way qoonsadeen iyada kayrkiiba kaloo kale iyo amsaashiid sababta istinkaarkana waxa weeyaanuun kutubtii a'immadu dad saas ahaa riwaayadooda ayaaba aada ugu badan waqiila waxaa la yidhi bal yuraddu waa la celinayaa riwaayadii kaa mubtadica ida staxalla lkadiba been hadduu banaysto been uu sheego maxay u sheego nusrata madhabin madhab uhiiritaankii lahu isaga u sugnaaday taas daraaddeed uu been u banaysto si uu madhabkiisa ugu xoogeeyo wa nusiba waxaa loo nisbeeyey lishaaficiyi shaafici baa loo nisbeeyey idcila yaquulu shaafici wuxuu leeyahay maxaysu meeloo yaquulu uu ku qowlayo shaafici aqbalu waan aqbalayaa min gayri khadaabiyatin khadaabiya cid alla ciddii aan ahaynba ma naqalo waxay soo wariyeen kolley cibaaradiisa waa taan soo sheegnay ee dee markay laftigiisa soo naqliyeen kutubta inooguba sugan oo uu kaba cabiray aqbalu shaata ahli lahwaayi ila alkhadaabiya bal markaa taasba weeye haddaba in bal aqwaasha labadaa qowl waan iskaga tegaynaa qowlkooday horta culimmadu u badan yihiin ee mucdamkooda uu ku tegay waxa weeye dadkan dee ibtidaaca adigu loo nisbeeyo ama mubtadicada ah kuwaas mubtadicada ee bidcadooduna dee taa tagsiir keenaysa aanay ahayn haddii dee iyaga riwaayadoodu ay dabdinayaan oo waxa iyagu ay warinayaan dad dabdinaya sida dadka kaleba ay riwaayaadkooda u dabdistaan uu yahay xaggan kalena dee taqwo iyo warac iyo xaggaa dhowrsooni kale oo waxaan ugaba yimi ibtidaaca mooyaane sii kale dee dad wixii ilaahay amrayna laba imanaya fisqigii kale caadiga ka wada dheeraanaya uyo cadaalo xaggaas ay kuba leeyihiinba oo cadaala ay uguba sugnaatay iyada bal markaa riwaayadoodii horta wax si guud looga tagaa maba jirto oo haddii la yidhaha waa laga tegayaana waaqaca jira iyo axaadiistan aan hayno iyo kutubtan aan hayno ayaaba dee taa kaba hor imanayoo burinaya ee kuwaas ayaa la eegayaayoo ninku hadduu daaciyo yahay dadka bidcadiisa ugu yeedhaya xaggaa ku fircoon oo ruux firfircoon ah jaanibkaas waan iska daynaynaayo maha markaa in la leeyahay hadalkiisan uu wariyo xadiisaan u wariyo waaba beeno waatan aan leenay dee cadaalo kale waaba isaga sugnaanaysaa dhowrsooni kale waa leeyahay dabdi waa leeyahay laakiin dee ninkan isagu daaciyada ah ee xagga nashiidka ku ah meeshii tuhma imanaysa in dee waxaan uu kollay ku dadaalayo dadkii inuu gaadhsiiyo uguba yeedho inay taasi kuba xambaarto ee riwaayaad wixiisan xoogeynaya inuu iskalaba yimaado taas baa meeshii taalla haddaba taa waan ka tegaynaa laakiin ninku kol haddaanu daaciye ahayn ay taasna ugu beertay dabdin wixii uu wariyey uu naqlinayo dee sidqigiisa kale iyo dhowrsoonidiisa kale ee bal markaa riwaayadiisii waa la aqbalayaa taas baanay dee marka la eego ruwaadan kala duwanee iyagoo ama tashayuc ku sheegeen ama nasbi ama qadar ay kuba sheegeen haddana barhkood ay raggii waaweynaaye xufaadii ay yihiinba barhkood raggaa aimada ay yihiin ee riwaayaadkoodna kutubta inooguma sugantay taas bay kuba xambaarnaanaysaa marka wuxuu yihi isagoo taa inoo sheegi waalaktaruuna culimada intooda badani wa ra'aahu waanu arkayoo wuxuu u arkay ibnu salax waa ictiraaf jumladani iyadu alacdala qowlka toosnida badan qowlka sawaabka ayuu halkan ku tiriyey maxaa radduu way celiyeen ducaatahum kuwaa mubtadicada kuwooda ducaada ah ayuunbaabay celiyeen faqad oo keliya kuwaasunbay riwaayadooda celiyeen wa naqala waanu soo naqliyeyoo fiihi waa radiibta ducaada uun hadduu ninkuu daaciyo yahay riwaayadiisa la yska celinayo waxau soo naqliyay ibnu xibbaan itifaaqan oo dee bal marka la eega kitaabkiisan majruuxiinta iyo kitaabkiisan kale siqaadka labadaba u dejiyay mala labada masalaba waaba kaga hadlaa laba masalo oo halkan isuwan ayuu kagaba hadlaa mid isaga wuxuu sheegtaasan oo kale in ruuxu haddii aanu daaciye ah mee daaciye yahay oo riwaayadiisa uu marka ama bidcadiisa dadka ugu yeedhayo asal ahaan aan riwaayadiisa la aqbalaynu itifaaq uu soo naqliya ta kalena haddii uu daaciye aanu ahayn oo uu laakiin dee wixii kale riwaayo loo aqbali lahaana ama la keenayo in la aqbalana watana in la aqbalayo shaanil kalena itifaaqa waa soo naqliya ama dee intaas laga aqbalayo labada markaa masalo aqbalka daaciyada aanme aqbal la-aanta ama celinta daaciyada riwaayadiisii la celin iyo aqbalka kayra daaciya la aqbalayo riwaayadiisii labadaba labadiisa kitaab itifaaq ahaan ama dee qabuulkooda si guud buu usoo naqliya ibnu xibbaan taasuu sooba naqliye gobol markaa taas ayay u arkeen culimmadu inay kolleyna waxaan filayaa hadalkii aynu kuga soo marnay xaafid ibnu xajar oo masalada markuu kaba hadlayay weliba taxqiiq uu kaba dhiga mase dee bal markaa meesha dee ah jirta oo inuu yidhi dee mid kasta oo dee mubtadica bal dee imaka la leeyay waa kufri baa loo nisbaynayaa taasi maaha uun waxa weeyaan misaas in lagu celinayo uu kaba dhigay dee ninka maanta halkan kufri loo nisbayn karaa ama lagu gaalaynayaa bidcadiisu ka amar mutawaatir oo xaggii shareecadii ka tawaaturay inkiraya ama cagsigii dee waxa weeyaan ictiqaadsan ama waxyaalaha kale dee nixashigii aqwaalihii kale sooba arooray ee dee dadkina intay bal markaa kuwa ahlal ahwaana isku khilaafsadaayeen qolo kastaaba intay kaa weynayso ay kaba dhigaysay mid lagu gaalo lagu gaaloobayo ka kalena naftiisa daa'ifadii kale u gaalaynaya haddii taa la qaato waxaa dhici karta ee ahlal ahwaan guud ahaanba aqwaal waanu wada helaynaa markaa barhkood kufri looguma nisbeeye ama barhkood daa'ifo kale ay uguba nisbayse inay meesha ka wada baxaane taa dee umuuraha shareecada aan kuba ognahay inkiraya ama dee ictiqaadinaya kaasba ah kan ku gaaloobaya buusaynu soo maray bidcadiisii marka kaas riwaayadiisa asal ahaan lamaba aqbali maayo ama kii kale ee bal dee ibtidaacani ha jiro laakiin sida kale wixiise u dabdinayay taqo kale iyo warac kalena ay u biirtay dee waxaan uga tagnaa riwaayadii ma jirto haddii taa lagaba tagana qayb dhan oo axaadiisa ka midu siduu dahabiba yidhaaho miisaankuba yidhaaho ayaa meesha kaba bixi lahaydba oo deebal waxaan arki doonaaba kutubta saxiixa waxa kuba sugan iyo tiradu inaana yarayn kuba sugan bal saxiixayn kuba sugan waan arki doonaa intaas buu inoo sheegay qowlkaas marka wuxuu hi tani iyadoo dee siiba adkaynaysa un in ducaadda uun la celinayo kuwa aan ducaadda ahayn la aqbalayo ay tani taayiid usii tahay buu yihi warawow way wariyeen waa bukhaari iyo muslimba a'imadii saxiixun can ahli bidcin kuwa iyagu mubtadicaad ah ee bidcina kollay wasankiisaasaan kuma dabdisayna maa kuntu bidca min arusul can ahli bidcin kuwa iyagu mubtadicaad ee bidcada wehelka ah xaggoodu way kaba wariyeen fi saxiixi kutubtan saxiixa ixtijaaj iyo istishaadba maxay ugaba wariyeen maa dacow liannahu maa dacow kuwaasi dad ducaad ah oo dadka ugu yeedhaya bidcadooda ma ahayn ama dee can ahli bidcin ahlu bidciyo ahlu bidcigaasoo maa dacow aan dadka bidcadooda ugu yeedhin oo kuwa dadka ugu yeedhaya aan ahayn fi saxiixi saxiixa way kaba wariyeen waa qowlkan uu leeyahay waa alacdal buu inoo sii xoogaynayaa si inoogu sii xoogaynayaana dee waa camali ahaan aimadii taa kuba dhaqmeen oo wuxuu leeyahay bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan ruwaad badan oo ixtijaaj ahaan wax looga wariyey maaha istishaadba iyo kuwa istishaad loogaba wariyeyba oo qolooyinkan kaba mid ahaa ayaa kuba sugan ee laakiin aan ducaad ahayn oo suyuudi baa raximahu llahu tacaala kitaabkiisa intadribu raawi wuxuu ku tatabucay bal dadka ay ibtidaaca ama lagu sifeeye dee waa bidcooyinkii waktigaa aada u muuqashada badnaa dadkuna ay ku badnaayeen sheecadu aada bay u badnaayeen oo bal dee sheecada ruwaadii aada bay uga badan yihiin dee inta badan kuwooda aan qulaada laguba tirinayn haba ahaado in sheecadii oo kale nimankaa iyagana murji'a la odhanayay oo walow irjaha waktigaa badnaa irjahay kaba cabirayeen irjaau lfuqahaa inuu yahay irjahan kale ahaa dee laa yaduru maca aliimaani macsiya taas dee waxaan filayaaba raggaa nin ka mida oo dee meesha kutubta inooguba sugan ama de kutubta inooguba sugan cumdadii inaanu jirin oo noocaasi isagme ee waa irjahan kale dee waxa weeyaan irja alfuqahaa kaba cabirayeen bal taas oo kale murjiyada waktigaa dee taabiciintii isaguna iyadoo saxaabadiiba malaa cahdigoodi sii dhow yahay bilaabmay bal taasna kutubtii way kuga sugayn murjia taasna waxaa kaloo jirtay qadarka reer basre ay uga badnaayeen hoodee waxa weeyaan iyaduna taasi rag dee badan oo ka midoo loo nisbeeyey kutubtii way kuba sugan yihiin khawaarijtu naadir haba ahaado waana yaraayeen kolley raggan kalena waxay kaga erdunaayeen iyagu asal ahaanba haddii been la sheegay in la gaaloobayo ictiqaadsanaayeenoo markaa marka la eego way xaggaa way uga sahlanaayeen dadka kale walow dee iyaguba dhibtoodii kale ay jirtay oo waa xaggan iyagoo laha ninkii dembi ku dhacaba ama kabiiro ku dhacaba dembiba kuba dhaco waa gaaloobaya ayaa taasi keenaysa inay beeniya waxyaalaha kaba dheeraadaanba bal kuwaasna way jireen waxaa kaloo jirtay niman nawaasib la odhanayo reer shaam uba badnaa oo shiicada ka soo horjeeday oo bal markaa dee ah kuwaas dee sadmado arbeydkiiyo waxyaalaha xaggooda ka yar dheeraa ama dee ka fogaa ama cadaawaba ay dee kaba muuqatay iyaga dee ay yaraynayaan oo adigu ay lacag adigu shiicadun bay muqaabilkooda ahayd bal qolooyinkaasi way badnaayeen haddaba kuwa iyagu badan ee dawaa'ifta ka mida rag badan oo kaba mida kutubtii bay kusugan suud haddaba raggaa markuu tatanrucay ilaa koob iyo siddeetan ruux buu soo magacaabaa oo bukhaari iyo muslim kuba sugan oo weliba waxyaalihii kale deein lagu dacniyey ama loo nisbeeyey ee ahwaada aan soo sheegay mid ka mida ahaana uu sheegayo oo ilaa koob iyo siddeetan bay gaadhde markay bal koob iyo siddeetan ay kuba sugan yihiin oo qolooyinka kala duwana ee murjica lahaa ee shiico lahaa ee naasibo lahaa ee qadariya lahaa bal khawaarij lahaa waayo cimraan ibnu xudaan baa kuba sugan ee kolleyna walow laba xadiisoo keliya uu bukhaari kaba wariyo cimraan ibnu xudaan nin lagu tiriyo maha inaanu daaciyo ahayna waa nin madhabtiisa kolley ku dheganaa ad adkaa oo waxa weeyaan la ark dee daaciyo waa walow qacadiyo waa kuwaan dagaalka ubixi jirin dadka u qurxin jiray inay dagaalka u baxaan laakiin iyagu aan bixi jirin haddana dee hadaladiisii kolley waxa weyan aada u yar daraaye aada udhib de markaas ahaaba waa heerkii ugu sarreeye markaa tan lagu gaadho khawaarij waxaan filayaa waa joogay ba cimraan ibnu xudan daawud ibnu xusein in la yidhahna waa kuba sugaya oo isaguna khawaarijtii kaba mid ahaa bal istishaada laguma tiriyo dee xasan ibnu xajarna kolley sharaxiisa uu bukhaari kuba leeyay haba taabta markuu labadiisa xadiis ee meesha jira uu kaba hadlayo ana ninkii ninkii cabdiraxmaan ibnu muljime cali ibnu abi aalib ama amiir almu'miniin dilay kuma tirinayay nin taqiy oo de khayrkii ugu weynaa laba yimi inuu yahay doo ninkaas waxaan nidhaahno imanka daaciye mahay adigu bukhaari waa kuma sugan yahay cala alaqal walow laba riwaayo ay tahay laba riwaayo ay tahay bal markaa raggaas buu tiriyo waa dad aada u badan marka haddii la yidhaaho ibtidaaca guud ahaanba waa raddi buu keenayaa dee waxay naga hor imanayaan bal markii bukhaari iyo muslim intaa laga helay maxaad umaray kutubtii sunanta kutubtii masaaniidda kutubtii kalena walibana sheeco dee aad bay muslim saxiixiisana way ku aad bay ku yar badan yihiinba bal markaa de aad bay u badnaanayaan saa daraaddeed waa qowlkaas ah ducaadooda iyo ducadlaantooda in la kala qaado iyadoo dee wixii kalena loo ictibaarinayo ruwaadda kale loo ictibaarinayay ayuun bay acdalka kaba dhigeen kolley suyudna waa arde tadriib raa waa u laabmi kartaan waan arki kartaan tiradaas iyo magacyadoodaba heli kartaan walow raggaas ragda iskooda martaba aanay ahaynba rag waaweyne ay kuma jirayaan oo dee marka la eego xagga ama tashayuc oo kale iyo ama ragga qadarka loo nisbeeyey iyo kolley rag aada iyo aada u waaweyne ama irshe ragga loo nisbeeye rag waaweyne ay kuma jiraan walaktharuuna intoodii badan wara-aahu lacda haddaba taas marka wanaqala fiihi ibnu xibaan itifaaqan warawow can ahli bidcin fi saxiixi maa dacawna waa ahlu bidcigaaso maa dacow dadkaan ugu yeedhayn bidcadooda waxbaa lagagaba wariyo halkaa mustadcadii iyo umuurihii kuba tacalluqsanaa ayaan kaga baxayna de intii kitaabkeenna laynooga sheegay wey waayo tacliilaadkoodi iyo tawjiihaadkii aqwaasha iyo waxyaalaha dee uma waktiba uma haysano ama uma cinaayoonayno laakiin bal wixii waxa weeye unagu aqaan dee wixii aan qowl dee markaas yar tawjiihiisu qaano dee aanu ahayn ee umuurihii dee aqwaashumaan si guud u ogaanayna wuxu uri sheekhu raximah llahu tacaala وللحميدي وللحميدي والإمام أحمد بأن من لكذب تعمد وللحميدي حميدي وxa u sugnaaday iyo walimaami imaamkii axmeda axmed ahaa ba waxa u sugnaaday ee waa qowlun oo ah bianna man shaksiga tacamada u badrheedha likadibin been u badrheedha ay fi lxadiidi xadiidkan rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh u been kuba sheegto xadiis aan jirin oo beena uu isagu wariyo isagoo u cabeeyoon sahwi aanay ugaba dhicin ninkii taasi ay kaba dhacdo aynu ku ogaano lam nacud ma ahaanayno oo ma naqbaluhu kuwa aqbalaya oo dib u aqbalayaba wain yatub haba toobad keeno oo isagoo ha ka toobad keeno waxa uu sameeyey markii hore towbadiisu haba fiicnaato dee xagga ilaahay way anfacaysaa shahaadadiisii way anfici laakiin riwaayadiisii tuhma meeshii timi markaa horeba de adugu bal markaasin waan isaga waxa weeyaan riwaayaadkiisii oo dhan iyadoo xadiidkii rasuulka la dhowrayo iyadoo beenta rasuulka ilaahay lagaba sheega aanay beentii dadkii kale la mid ahayn dib uguma laamayno oo ma ahaanayno kuwa aqbalaya haba toobad keeneen wasayrafiyi walisayrafiya iyagii buu ku cadfan yahay sayrafi waxa u sugnaaday isna mithluhu hadalkaa mid lamid oo isaguna ninkaa beeni ay kaba dhacdo calaa sabiili alcamdi xadiidka rasuulka dib dambaysa waxaa dadka ahlu sidqiga laga aqbalayo lagama aqbalayo inkastaba ha toobad keenee welibana intaa kumuudayn isagu eh wa adlaqa waa idlaaqay alkadiba beentii ayuu idlaaqay alkidba ayaana wasanka markaan aqriyayna aqriyayna oo beenta isagu idlaaqay oo dee waxa uu yihi ninkii beeni kaba dhacdo xadiidkiiba kumuu qaydin been ay kaba dhacday uu camdiye lagu ogaaday beentaas dadka iyagu nasiixada iyo sidqiga u ehelkaa wixii ay aan ka aqbalaynay dib ugama aqbalayno oo kidbigii ayuu idlaaqayba weliba wasaada wuxuu ziyaadiyey ana man shaksiga daciifa la daciifiyo naqlan riwaayo ahaan ee dee riwaayadiisa aan daciifino lam yuqawa lama xoogaynayo bacda an ay bacda an daciifa intii la daciifiyo dacfigiisii la xukumay dabadeed halkii kama soo kacayo oo ma soo xoogoobayo walayse mana aha ninkaa riwaayo ahaan loo daciifiyey ka shaahidisa ninkii shaahidka ahaa ee fisqigiisa isaga markii hore markhaatiga loogu diiday hadduu toobad keeno toobadiisu ay fiicnaato dib markhaatikii waa u gelayay markhaatigiisii waa la aqbalaya kani kaa la mid maaha bal inta kalena way noo sii yar dambaysaa oo samcana qowlkiisa wuxuu sheekhu halkan inoogu sheegaya waa masalo kale oo masaladaasi waxa weeyaanuun waa ninkan isagu raawiga ihi hadday sugnaato aynu ku ogaano ama lagu ogaado inuu been uu bareedhayo xadiidka rasuulkaa uu sheegay waa kii aynu soo marnay xadiidkiisu inuu mawduuc noqonayo horta markaa cidna ma odhanayso waa la aqbalayaa guud ahaan wixiis in laga wariyaa maba banaano xaalkiisa in la caddaynayo mooye saynu soo maray laakiin ninkiisaasi ay kaba dhacday hadduu toobad keeno towbadiisu ay fiicnaato ay wanaagsanaato ee kii gaalka ahaaba hadduu soo islaamo kufrigiisii in yantahu yukfar lahu maa qad salaf waa lagaba dhaafayay kii faasiq ahaa ama xumaan kale ku jiray hadduu toobad keeno albaabka towbaddu waa u furan yahay oo waa towbadii ilaahay uu ka aqbalaya kahad kol hadday waktigeedii tahay la aqbali jiray oo dee waktiyadii aan la aqbali jirin aanay gaadhin shuruuddeediina ay buuxsanto kana dadkaa la mid weeye hortao ninkaa axaadiista beentaa sheegtay ee samaystay rasuulka ilaahay uu nisbeeyey ee fasaadka intaa leeg laba yimo waxaan dee diin ahayn dadkii diin ugaba yeelay haddana hadduu towbad dhaba toobad keeno horta ilaahay agtiisa way anfacaysaa kuwaa toobadda laga aqbalayo albaabka toobaddu u furan yahay unbuu kaba miday waa jaanibkaas xaggaas laakiin maxay tahay xaggii xadiidkii iyadoo beenta rasuulka ilaahay lagaba sheega aanay beentii kale la mid ahay inuu rasuulkaaba yihi ina kadiban calaya laysa ka kadibin cala axad waayo wixii muxuu noqonayaa xadiidkani dee waxaas ilaa qiyaami saaca intaa diin cid ku camalfalaysaaba ay jirto lagu dhaqmo wax lagu xaliilo wax lagu xarimo oo dadka ay kuba dhaqmaan oo dee shay aan markaa fasaad aad iyo aad u weyn baa kaba ratimaya beentii rasuulka ilaahay lagaba sheegaya haddaba kol hadday arrintu taa tahay iyaday taqliid tahay baanka kale ilaahay waa ka aqbalayaa towbadiisii oo macsiyadii uu ka toobad keenaye laakiin inagu xadiidka buu leeyahay maba aqbalayno dib dambaysa ninkaa wax loogama aqbalayo waxaa ahla sidqi wanasiixa looga aqbali jiray isaga lagama aqbalayo taas bay imaam axmed iyo xumaydi iyo ay yidhaaheen xataa hadduu toobad keeno toobadda waa baab kale shahaadadiisa way anfici umuurihiisii kale way anfici laakiin xadiis ahaanuun fasaad kaa weynee ku jira xadiis aan jirin rasuulka ilahi inta loo nisbeeyo dadka in lagu dhex faafiyo taas oo wax aan jirin oon dee shareeco ahayn dadkii shareeco loogaba dhigo fasaad kaa weyne ka ratimaya ee weliba isdaba socda inta asagaa cid diintii un taqaana cid shareecadii ku dhaqmaysaaba ay jirto dee fasaadku u jiraya haddaan aymadii aanay ka soo saarin oo waxaas de waa waxaa ka ratibmi kara ayay leeyihin taqliid iyo zajri dib dambaysa wax looga aqbali maayo intaas weeye intuu labadan imaam iyo sayrafi kaba soo naqliya bal sayrafi ziyaadadiisana waan arki doonaa intaaba weyo wixii uu kuga sii daray bal haddii dee culimada cidi ay hadalkan ka keentayna marka dambe ayaan sheegi doonaa ee labada bayda hore laqbayno wuxuu yihi walilxumaydi e markaan wasanka ku inshaadayna ama xagga wasanka ya-da waa la sukuuminayaa liistiqaamati lwasni laakiin waa ya-dii yaa nisbo markaan iska laqbaysanna ya-du way shidan tahay oo walilxumaydiyi xumaydi waxa u sugnaaday mucallaquna xagga hoose magaciisa waa inoo qabtay ninkan xumaydi oo wuxuu ihi cabdullahi ibnu zubayr ibni ciisa alxumaydiy waa nin xumaydigu abtirsiintiisa ayuu ku jiraa dhexe magaciisa cabdullahi ibnu zubayr baa la yidhaah waa nin reer bani asad oo saxaabigan kale cabdullahi ibnu zubayr waa isla reer waa isla reer laakiin de waa laba nino aada u kala durugsan ninkanna kunyadiisa mee nisbadiisan buu aada ugu shuhuroobay marka wuxuu sii raaciyeyba nisbadii markuu sheegay nisbatun ilaa xumayd badni min asad ibni cabdilcusa reerkan reer bani asad ee zubayr bnu cawaam iyo reerkooda ahaa khadiijo bintu khuwaylid iyo ridwaan ullahi tacaala calayhim iyo amsaashood ayaa jirib kaba mida ayaa dee xumayd laba odhanayo waa nin saasoo koley dee isagu qablalislaam jiray bal waxay dhahaanba marka la eego quraysh kacbada weyneyn ay weyneynaysiiyo xurmadeed aqaladooda umay dhisi jirin sida kacbada macnaa fargeesoodkan ama dhismo murabaca may dhisi jirin si kaley u dhisan jireenoo waa dhis kacba aqalkiisii loo dhisaya waa aqal kacbadii shaba u eegba markaasa idhaha mada geeridiisa tan ka dhalana ma ima xayaatuwa ima mawtuwa bal markaa waa xumayd waa kaas in waxaana uu sheegayaa shaafici saaxibkiisa inuu hayo waa asxaabtiisa waaweyn buu kaba mid yahay masar uu la tegay ilaa shaafici dhimanayana masar waa la joogay walow dee ibnu cuyeyna la yidhah waa asxaabtiisa kuwa ugu mudan xagga axaadiistiisa oo dhowr iyo toban sano ama sagaal iyo toban sanad muddo inuu laba joogay shaaficina muddo dheer buu dee laasimay oo masar buu raacay markiiu shaafici dhintay dabadeed ayaabu kaba soo noqday oo bal dee waxweyn taas bay ahayd ayuu soo noqday bukhaarina aad buu waxugaba wariya waa kan hadalkan buu xaakim kaba soo naqliyey ammaantiisoo maxamed ibn ismaaciil bukhaari buu ujeedaa maxamed ibn ismaaciilka idin yaala hadduu xadiidkun ka helayo isaga oo sheekhyadiisii sheekh kale marka hore waa siqada iyo kalsooni uu ku kalsooyo cid kale kama soo saaro yaa xadiidka ugu horeeya uu bukhaari kaba wariyey bukhaari isaga ku bilaabaaba inama alacmaal biniyat sanadka raqamka koobaad shaaykhadiisa waa isagaba axaadiisa tirada lagma ka wariyay bal ninkaasi waa xumeydii lakin waxaa jirta inaan kitaabkan kusoo maray isna magacan oo kale halkii mucalaqaadka markaan soo mustakhrajaadka soo haynay ayaa waxaa cibaaraan soo aragnay walayta id zaada alxumaydiyu mayaza cibaaro saas uu lahaa alamuu haddii dee kol hadduu ziyaadaad laba yimi kitaabkii uu mustakhrajka ama jamci bayna saxiixeyn buu kaba hadlaye aan dee iyaga kutubtaasi lahayn muxuu kala so muu kala sooco waxaa fiicnayd inuu kala sooco ziyaadada iyo kitaabkan ama labadan kitaab ee axaadiistooda uu isu geynayey riwaayaadkan uu ku taameelo kale wala xafnu xajartaa sheekhiisa uu leeyahy mee waa soocaan hore uba soo maray xumaydigaasna waan soo maray labadiiba mitiga inooguba yaalaan ee laba nin bay kala yihiin oo xumaydigana magacan aan hayno weeye xumaydiga aan soo marayna waa nin aada uga dambeeya oo asxaabtii ibnu xasmi ahay afar boqol iyo sideed iyo siddeetankii hijrada dhintayoo waa ninka le aljamcu bayna asaxiixayn iyo kutub kalaba leh oo isaga maxamed ibnu futuux baaba la yidhaha ama dee abu nasr waa diu bal ninkaas weeyo bal haddaba xumaydiga aan soo marnay kani waa ujeedadaydi intaas labay kalayiin haddaba wuxuu i weli xumaydi iyo xumaydi waxa u sugnaaday laba boqol iyo sagaal iyo tobankii buu dhinto waa nin mutaqadime iyo walimaami imaamkii axmed axmed ahaa qowl ah bianna man shaksigii tacamada u badheela likadibin ay fi lxadiisi kadib guud maahay waa xadiiska dhexdiisa oo xadiis beena isagu dee iqtiraacda ama la yimaado wariya isagoo u canfiyey lam nacud ma ahaanayno uma laabmaynaba naqbaluhu kuwa aqbalaya ma noqonayno oo isaga ma ahaanayno kuwa aqbalaya caadadii macnaa saaradahay kuwa aqbalayaba isaga dib wa in yatub haba toobad keene bal intaa wey weli sayrafiyi dee wasanka markaa aynaan aqri ahayn laantii oan iska soo qaadanayna iyagii buu raacsanyay waana majruur markaa ismi majruura weli sayrafiya waxa u sugnaaday mila sayrafina kolley shalayna waan soo aragnay qadadii tarjamadiisa waa sheegi doonaaye waa imaam macruuf oo maxamed ibnu cabdillaahi baa horta magaciisa la yidhaha abubakrin kunyadiisa shalayba saan soo sheegay waa nin mutaqadim oo saddex boqol iyo soddonkii hijrada ayay dhimashadiisu ahayd kollay aqwaashiisana ay soo naqliyaanna inta badan kitaab uu ku sharxay kitaabkan shaaficiya risaalo la yidhaaho ayay kaba soo naqliyaan oo aqwaasha uu kuba sheegay walow sharaxa kitaab labaad uu leeyahay oo ciraaqina arkay ay noogula sugantahay marka uu qabanayo kalaamkiisa haddaba sayrafi waa ninkaas eh maxamed ibn cabdillaahi baa la yidhaha baan waa ninkaas saddex boqol iyo soddonkii hijrada dhinto waa nin hore isagu mithluhu hadalkan labadan imaam hodee wuu ka yaraa iyaga axmed iyo xumaydibe waxa weeyaan uu ka dambeeye ay yidhaaheen mid lamida ayaa u sugnaaday laakiin muxuu yihi wa adlaqa alkadiba halkan eeg wuxuu idlaaqay beentii macnaa u idlaaqday waa maxay iyagu waxay ku qaydeen arrinkaas ninkii xadiidka rasuulka been kuba sheegta ee ay ka sugnaato inuu cambiyey been ka dhacday xadiidkii rasuulku u badheedhay kaas bay xukumkaa kaba dhigeen isagu been dhammaanteed buu yidhi muu odhanba kumuu qaydin alkadib fi lxadiid nin alla ninkan ku ogaano inuu been sheegay oo uu been camdi u sheegay riwaayadiisi inaan sidaa u ridno dib dambe isaga uma aqbalayno weeye oo waxaa ahla sidqi wanasiixaan ka aqbalayno inkastaba toobadu haba fiicnaatee ma aqbalayno oo markaa beentu idlaaqday waa taas wuxuu ziyaadiyana waan arki doonaa kollay sharaxna waa eegi doontaano waayo ciraaqe hadalkan uu dambiliya hadalka ibnu saraax isagu wuxuu leeyahayba xataa idlaaqaasi haba jiree dee waxaa hadaladiisii kuba sugnayd waxay noo tilmaamayay inay qaydaan oo gees wuxuu kuba qayday ahla naqli iyo cibaaro saasa maxadis iyo waxyaalo saasaa kusoo noqnoqday cibaaradiisoo taasi ay keenaysa ujeedadiisi inay tahay dadka naqliga iyo riwaayaadka uhelka hadday been ka dhacdo yaanu raacinin ba alkadib fi lxadiise dee ninkan raawigaa beenta kaba dhacaysa meesha la sheegayaana ay beentii xadiiska noqoto taasoo isaguba qaydayo walow halkan sakhawi naftiisa tacaqubkan ciraaqi uu leeyahay mee taasoo dee waxyaalo keenaya inuu kadib guud u jeedo uu meesha sheego sakhawi isagu waadlaqa alkidba baladaba beentii waa idlaaqay oo mu odhan alkadib fi lxadiisi inay kuwa hore wuxuuna soo yidhi tacamada ay fi lxadiisiye taa muu odhan hadda awil markaa maxaa kaleu inoo sheegaya sheekhu raximah llahu tacaala masalo kaleu sayrafi soo kordhiyey oo ah ninka hadduu daciif noqdo oo dee itqaan la-aantiisa iyo xifsi xumidiisa iyo waxyaalahaasba ama cadaalad la-aantiisa aan u daciifno mar laydhaah waa daciif khalaas mar dambe halkii kama soo kacayuu leeyahy si un buu ahaanayo ilaa kuba dhimanayo kollay ruuxu hadduu isbedelo in marka horeba xifsi xuma ay abuur u ahayd oo saasun ahaa si isu bedelaa way adag tahayba oo taas oo kale laakiin raggii fisqi iyo waxyaalo ee markii hore ahayd ayaaba dhici karta in waxa weeyaan inay isbedelaan hadduu malaa isbedel dhabi la kaba helo waaba waxa weeya waaba wax dee la bedeli karo sidaa shaahidkabe wuxuu leeyahay adigu waa qowlkiisa ah ninkii haddii la daciifiyo riwaayo ahaan loo daciifiyo mar un dacfigiisa uu sugnaado marka dambe ee waxa weeyaan hagaag danbuu hagaagayaa ma jirto ama uu xoogoobayaayo waa daciifu ninkii daciifkaa ninkii daciifka ahaa dee waa daciifta kolliba daciif weynoy ninkaa imaam daciifiyo cid caaradaysaa jiran waa kan in loo daciifoon ama waxa weeyaan khaasatan dacfigu markuu itqaan la-aan iyo haflo iyo suu xifdi iyo waxyaala kaba imanayo bal markaa dee taasi waxaa dhici karta inuu ruuxa laazimo oo wixii aanu dee taas ama qalad badan iyo waxyaalo sidaasa ee dacfiga kaba yimaado fisqi iyo waxyaalahaasa ruuxii isbedeli kara ee uu ka laabmi karaa waxyaalihii oo kale ee bal muhimku in wixii xaggaas ee raawigii la daciifiyo wuxuu leeyahay kol haddii la xukumay dacfigiisa dacfigaasun buu ahaanaya waa inta uu markaa halkan ziyaadiyey bal markaa bayd baana inoo dambeeya faqro yaro kaba mida ama jumlo kaba mida oo uu masaladan ku yar xidhana marka dambe aan kaa eegi doonaa wuxuu yihi waadlaqa alkidba wazaada wuxuu ziyaadiyey markaa abubakar asayrafi ana man shaksiga zaada markaa ducifa la daciifiyey naqlan riwaayo ahaan loo daciifiyey lam yuqawa kale dabdigu saasu ku dabdisan ya ogaado lam yuqawa lama xoogaynayo bacda an shaarixa ma inoo sheegi doono taasoo dee waana kalaamkiisii macnuhu waa bacda an ducifa ama bacda an xukima bidacfi si ay kuwa kala qadaraan oo antana wixii de ay gelaysaa meeshaa inay wasankii baan u qabanee laakiin macnuhu waa taa sharaxna way nooguma sugantay intii la daciifiyey dabadeed ee taa la xukmiyey dabadeed dacfigiisaas la xukmiyey dabadeed waxa weeyaan ma xoogoobayo daciifnimada waa daciifu ninkii daciifka aha marka muxuu yihi walaysa ka shaahidi arrinka ninkan dee raawiga ahi shaahidkii lamid maaha halkan way ku kala duwan yahin waayo waxaa jirta shahaadada iyo riwaayadu umuuro ay ku kulmaanna way jirtaa umuuro ay ku kala tagaan ay ku kala duwan yihinna way jirtaa barhkood aan xafiraya inu marar horena wax kasoo til tilmaanay de ama barhkood ay dee meelo gaara kuwa ururiyeen kutubtan furuuqda ay yidhaahaan xaggan qaybtan dawaacidda raacsan ama kutubtan alashbaah wanadaahir markay qaybaha furuuqda joogaan oo kalena ay kuma sheegaan waxaa shahaado iyo riwaaya sida alashbaah wanadaahirka suyuudi oo kale shahaado iyo riwaaya waxyaalaha ay kuma kala tagaan taas oo kale markoodna ay nadmiyo sida cabdilhaadi aladyaari iyo saaxibnail amani nadmiyo uu kuma dabdinayo umuurahaas ay leeyihiinba oo bal markaa taasaa jirta haddaba halkan maxaa jiray ninku hadduu markhaati yahay oo dee shahaadadii loogu diido fisqigiisa iyo isagoo la yidhaha shaahid ma gelayo oo ninkii uu toobad keeno u fiicnaad u hagaago halkan dee guud ahaan qowlkoodii wuxuu ahaa shahaadadii waa usoo markhaatigiisii dib waa loo aqbalaya oo ninki kale hadduu toobad fiican toobad keeno dhowr soonaado wixii markii hore shahaadada loogu diiday ee jarxiga ku ahayd meesha uu kaba tago oo uu ka soo laabmo waa la aqbalaya shahaadadiisa taas bay ahayd oo dee halkana khilaafna may gelinahayn shahaadadiisa waa la aqbalayay haddaba wuxuu leeyahay dee raawigu maanta shaahidka la mid maaha sababtoo aanuu la mid ahayn shaahidkan bal waxa uu xataa hadduu markhaati beeno ku markhaati furo dararka iyo mafsadada ka imanaysa waa mafsado kooban oo intan in kooban un ama qadiyada gaarka ah ku koobnaanaysa iyo dee dad gaara un taabanaysa laakiin kadib marka ay noqoto ama waxaan la hubin oo la wariye ay noqoto mafsadada ka dhalata mafsado caama ayay noqonaysaa cid gaara aan ku khaasaynee dadkii oo dhan wada gaadhaysa ina waa shareecadii iyo kalaamkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh qeyb waxyiga ka mid ahe marka dee umuurahaas jiro daraaddeed ayaanay tani taa ula mid ahayn oo waa riwaayada ilaalinteed shareecada ilaalinteed iyo taqliid bal sidee bal ruwaadii waxyaalaha qaarkood ay isagaba ilaaliyaan kadibkii iyo waxyaalaha caynkaasa markay ogaadaan dib dambaysaba inaan wax looga aqbalahayn intaaba weeye bal halka waxaa jirta imaam nawwi raximahullahu tacaala kutubtiisa masalada isagoo kusoo qaada waayo halkan laba kitaaba mustalax uu leeyahay irshaad baa la yidhaahaa waana kitaabkii markii hore ugu horeyn uu kitaabkan ibnu salaax kusoo ikhtisaariyey isagoo kale si fiicanna uu ikhtisaariyey dee ziyaadaadna iskaba leh midna waa kitaabkan aan dee wada aragnay taqriib la yidhaaha uu suyuudi sharxay waayo waa kitaabkii labaad kaasi kitaabka hore wuxuu a irshaad buu ahaa isaguna maanta waa madbuuc weliba isagoo dabco fiican oo aada u taxqiiqsan ku madbacaysan oo dee waxa ka taxqiiq fiican kitaabkan kale ee taqriib dabacaadkiisa oo dhanba xataa dabca dambe oo imaka laba mujalada taasoo mujaladka oo isaga talasuusuna laba socod tadriibka kaba waxayla tahay ka taxqiiq fiican marka la eego habka loo taxqiijiyey waxaa kaloo masalada kaba hadlaa sharaxa muslim khaasatan muqadimaadkiisa marka isagu wuxuu leeyahay a'imadan markuu qowlkooda soo naqliyo wax shahaado iyo riwaayo halkan udhaxaysa amaba jirto oo lagu kala farqiyaa marka isagu wuxuu kaba dhigaa in maye ruuxan saa'irkee can ilkadib ama min alkadib ka toobad keenay dee iskaba daa waa masalada asalkee weyne waa taase tan kale waa masale iska farciye ruuxaa saa'irkee been ka toobad keenay saa shahaadadiisaba loo aqbalayo riwaayadiisana loo aqbalayo wax lagu kala farqiyaana aanay jirin waa hadallada uu isagu soo dhigto ee uu isagu halkan raajax yeelo kolley ee uu xoogeeyo walow dee qowlkan imakaan hayno culimmadu ay tawjiihiyo ay u muujiyeen xoogeynaysa oo kale suyuudi baaba kaba mid ahaa alfiyadiisa iyo waxa weeyaan sharaxiisa uu tadriib ku leeyahy sharaxana yar basisandeyna waa sharax isagu waa hadal alfiyada ishaare unbay ahayd oo kale qolooyin kale iyaga sida dee sakariya alansaar iyo amthaal ayay waxyaalo u nadiira masalada ay tilmaameen oo kale oo dee suyuudi baaba wuxuu la yidhaahaa bal waxa weeye in weliba dee masale aynoo taalla dambe oo samcaani masaladiisii eh oo isaguna kollay iyaga antooda kaba dheerayna laakiin sii adkaynaysa oo sii xoogeynaysa kana sii dee riwaayaadkiisii oo dhan oo ninkii laba daadinayo uu hore u wariye tan iyagu waa riwaayaadkoodii dambe dib wax dambe u wariye lama aqbalayo isaguna waxay noo soo socotaa wixii hore u wariyeyna ka kacinay noqonaya adee guud ahaan taa aynu beenta ku aragnay mooye wixii kale uu warinayo o dhanba ninkii ka kacinay noqonayaan way noo dambaysaay ayaa wuxuu yidhah wade wamaa ra'aahu lwaluuna arjaxu daliiluhu fii sharxina muwadaxu buu yidhah waxataa u daliila sharaxa iyaga ayuu kuba cad yahay oo masalada uu dhigtay halkaaba waxay ahayd masalo kale oo fiqiyoon culimada waxay dhaha ama fuqahada ruuxan zaaniga ah ee dee zinadiisii loo xad loo xaday oo kale ama ay ku sugnaatay zina xataa ayaan loo xadfinbe horta dee ruuxii ixsaankiisii uu dee muxsan buu ahaa markii hore taasi waxay keenaysaa xasaano intuu yeesho iyo dhowrso dee markaa ilaalin cirdigiisa iyo sharaftiisa la ilaaliyo hadday cidi qadafto ay ruuxii muslimkaa zinayax lagu qadfo waa tii xadd alqadaf ruuxa laguma oogayay marka waxay dhahdeen ruuxii zaaniga ahay zinadii ay kuma sugnaatay xataa hadduu zinadii ka toobad keeno dhinaca sharafta ama cirdiga lagu dhowraye xadulqadfiguu kaba imanayay cirdigiisa sidii hore kuma soo noqonayo ka qaadiftiisa ah lama xadfay dhahaan kol haddii dee zinadiisii ay sugnaatay hakaba toobad keene taasi way ka baaba'dayoo ciddii qadaftay waxa weeyaan la xadi maayo sida dadkaa kale en waxba lagu ogeyn loo xadayo oo kale haddaba isagoo toobad keena markaa umay soo noqon taas marka waxay yidhahaan tadna tanay u nadiirtahay waa masaladu dhigto kole sakariya ansaarina masaladu iyadoo kooban isagu dheereeyaabay kuma sugnayd mana garan karo kooda marka hore ismilaalka iyo istimbaadka lahaa waayo isku waktiye ayay ahayn walow sakariya ansaari aada uga weynaa oo ilaa dhowr iyo labaatan sanadood uu ka weyna dee asxaabtii xaafid uu yahay soodise xaafid laba sanadood iyo un cumrigiisi kaba soo gaadhay ama saddex sanadood markii dambena sheekh alislaam uu ka geeri dambeeyey laakiin boqol buu gaadhay ama sagaal iyo sagaashan buu gaadho nin aada u cumriyey buu ahaa de ahaan waa ka weyna dee taasi waxay yarbaahan tahay fatulbaaqi markii uu dejinaya waqtigay ahayd walow suudi labadiisa kitaabba alifyada iyo tadriibka dhalinyaronimadiisii uu dejiyayoo midna dee labiyo labaatan ama saddex iyo labaatankiiba ahayd alifyadu ay ahayd oo waxa wey ha saddex iyo labaatan jirkiisii bay ahayd kollay kana in kol hadduu alfiyada uu lahaa hadalkaa kuba sheegay oy saddex iyo maya soddoneyihii bay ahayd saddex iyo soddonkiibay ahayd alfiyadii way kaba horreeyeen maya sharaxa tadriibkii waxaasi way kaba horreeyeen waa kitaabka adigu kutub hore udejiyo ay suurtagal tahay hadalka inuu horreeye muhimku waa masale ay tilmaamaan oo ruuxa cardi cardigiisa dhaawacmay hadhow dib uma kabmayo surmadaa kuba timi tanna waa taasoo kale ay leeyihin oo fiqahaan bay uga nadiir dhigeen oo dee kutub waxaan helaynaa masale kaloo tan lamid ay leeyihin o qowlka ay ku xoogeeyaan ka nawowin ay leeyihin waa looga xoog badan yahay baltaaba haddaba walaysa ka shaahidi marka wuxuu uhi wasamcaaniyo dee iska shado oo imika kol hadii wasan ma aqreene imaamkaa samcaan loo nisbeeyey waa awowgii malaa waa jiribkoodii oo reer tamiin buu kaba mid yahay kollay nimankan samcaaniyiintuna waa rag waa usro ninkani ugu weynaa sanfilayo haddii badewaadiyo intii rag kalena ay kaba dambeeyeen asalkii hore reerku waa reer marwo oo xanafiyay ahaayeen laakiin ninkan baa shaaficiye noqday markii dambe isagoo dee nin weyna oo macruufa oo bal dee ay fidna kaba dhacday markii dambe siduu madhabtiisii markuu kaba wareegay oo taasi ay keentay magaaladiisa inuu kaba baxo ugu dambayna adugu waa degay magaaladii oo dee imaamo ayuu ahaa oo caalim ah oo funuun kala duwan leh bal markaasoo caabidna ahaa bal usrana way dee rag waaweynna waa leeyihin ninka uu awowga yahay waa ninkan aada u mashhuurkaa ee kitaabkan alansaar la yidhaah leh isaga abu sacdin samcaani baa la yidhaha waa samcaanigaasaa dhici karta inuu dikriga kuwa badan yahay isaga laakiin abulmudafarba kutubtiisa qaar waan haynaa kitaabkiisa nusuulkii alqawaadic la yidhaha madbuuca waliba dabcaad kala duwan ku madbuuca iyo ayuu leeyahay ninkan saaxib alansaar awowbuu ninkani u yahay ee maaha isagii haddaba samcaanigaas abulmudafari kunyadiisu tahay abulmudafar horena waxaan filayaa masale horeynu kaba soo marray halkii mucancankii waa isagaynu kaba soo marray mansuur ibnu maxamed baa la yidhaahaa yara isagu wuxuu qabaa fil jaaniyi kii isagu dee ku dambaabay ama jaaniga ahay jinaaye ku geystay un bikadiibin been fii khabarin xadiis xadiisyadaa rasuulka adigu xadiisun been uu kuba sheegay jinaaye kulaba yimi xaggaase dee wixii lagu daciifiyey ee meesha dee adigu markaas inay ahaydin kadib oo kadib ay kaba dhacday wuxuu arkaa kaa maxay isqadamaa kii tuuritaankiisa iyo riditaankiisa la rido qad taqadama u horreeyey lahu isaga ee min alxadiisi xadiisa wax alla wixii axaadiisa ee uu xadiiska ama kan imika ay noogu caddaatay inuu been ku sheegay kaba horreeyo o dhan waa riwaayaadkiisa hore o dhan waa la daadanaya marka maxaa inoo soo baxaya qoladan xumaydi iyo sayrafi iyo axmed iyo qowlkooda muxuu ahaa kol haddii uu markaa ay noo cadaato inuu kadib filxadiid sheegtay wax damboon ka aqbalayna ma jirto waa riwaayaadkiisii mustaqbalka o dhan baaba laga tegaya xataa hadduu toobad keeno qowlkana muxuu yahay dee waxa ilaahay caadadiisuba ay tahay ruux hadduu xumaan sameeyo marka u horreeyo lama fadeexeeyo ee wax hore u horreeyey kolley waxna inooma caddaa wuxuu riwaayaad hore u lahaa ee uu wariyey intaan beentu ku cadaanin uu wariyeyna guud ahaanba riwaayaadkiisii horena waan daadinaynaa kuwa dambana kama aqbalayno waa taas ba uu yahay bal xagga hoseyn hamishka koobaad muxuu yihi wasamcaani abulmudafari huwa tilmiidu shaaficiyi saasa ii taala ma garan kara say u dhacday horta dee u malayn maayo inay ka qarsoon tahay sheekhantaas waxay ka qarsoon tahay meel ay kaba timi ma garanayee oo dee sheekhan maxamed marka muuqato sida habka uu soo naqlinayo habka wax usoo dhiganayo iyo dee kolley waa nin caalimo weeye bal markaa dhawaana culimadii asar buu ahaa cibaaradan tilmidu shaafici ninkani waa nin horta aada u mutaakira shaafici waxaa udhaxaysa mafaawis iyo mafaawis faqaduc fi aqnaac almudi wuxuu dhashay afar boqol iyo lix iyo labaatankii hijirada afar boqol iyo sagaal iyo siddeetankiina waa dhintay waa abulmudafar isamcani abusacd isamcani ibnu casaakir bay qariin ahay ninkan uu awoogaya xafiidkiisa ibnu casaakir rixlo dheerna way wada lahayn isagoo dadkii rixlada lahaa buu ahaa welibana arrimo ay ku qabsadeen rixladii dheeraa beledkiisi waa beled rugsan buu ahaa marwa uu ka soo baxay oo baqdaad buu soo maray oo halkaa culimadii joogtay intuu kulaba kulmay ayuu dee kula munaadarooday oo markii dambena xaj buu usoo baxay welibana dee waxay kuba socdeen cala sabiili tajriid wax saasa may wadan xajna way usoo socdeen markay dhexda marayaan baa dariiqaa go-naay oo had iyo goor waxaa dhib badnayd qarniyadaas oo dhan iyo qarniyo ka horreeyey baa dee boqolaal sanadood oo waqtiyadaasa nimanka marka ciraaq laga yimaado iraan marka lasoo gaadhayo dadkaa reermiiga carbeed ee meeshaa degana dad dhib bad ay ahaayeen dadkaa xujaajta ee ilaahay daraadii uga socay xajka usoo baxay ayaa la leynayo xoolahooda la dhacayay bal markaa waxagaadooba lagu samaynayo ceelasha laga aasayo si waxaa bal markaasoo dee kolkol baa dariiqyadu ay go-ayeen in ciidan kol la socdo mooye kolkol baan lasoo bixi jirin oo la laagmi jiro ciraaqi wax ka sheeyaba aan laba soo xaji jirin haddaan ciidan xoog le aanu meeshii soo raacin ee kolkol baa kumayaal iyo kumayaal dadka ay dhimanayaan dariiqaan badnaa dariiqay kama baydheen waa la qabtay oo nimanka caraabta ayaa gacantii ku dhigtay ka haysteen waa ninka imaamka waana imaam markaas saxraha waa nin carabeed kolley maaha ee saxrahaas buu ugu raacayay geela ayuu ugu raacayay taasuu kuba raacayay dabaqatu shaaficiya keyrkoodba way kuba sugan tahay markaas waxaa dhacday ninkii caraabta muqadimkooda ahaa ee dee meesha reerka u odaygooda ahaa ayaa wuxuu doonay in gabadh uu guursado meeshaba ma joogaan cid meherisa waa dadkanba lagama helayo markaasay dhahaan meel kale aan tagnayo reero kale si ay ciidinoogu soo meerisoon markaasaa ninku yidhi dadkii iyaduna asraa kaba mid ahaa ninkan awrtiina la baxaya ama geerina la baxaya waaba faqiihu khuraasaan khuraasaan ba imaamkeedii weeye way yeedheen waxbay weydiiyeen af xarayn baaba kula hadlay wixii uu ka jawaabay markaasay khajireenba iyagii adow arrintii ayuu u meheriyey markaasay waxay yidhaahaan aanu ku siino maytii uu diiday ee wuxuu weydiisan inay gaadhsiiyaan halkii uu kuma socdo adugu sanada dhexdeedii xajiya waqtiga waa la kala tegay kii hore dee kay kusoo socdeen sanada dhexdeedii ayay bal markaas soo qaadeen ay markaa maka adugu ay keeneen oo de waa dadkaa bal de ay ku qabsatay rixladii cilmiga iyo dhibtaasi uu saxraha carbeed uu geel kuba raaci jiray isagoo markii dambe dhowr sanood dib usii joogay maka uu imaamkii macruufka abi sacdi sanjani iyo muxadiska ahaa iyana uu la saaxiibay ama dee umada asxaabtiisii kaba mid ahaa in badan laazimto markaasu dib ugu noqday ugu noqday marwa haddaba ninkani waxaan filaya cibaarada nin baan jirin hadaladiisa kale waa hadallo wada caadiya oo dee kalimaadkan uu soo naqlinayo munaawiga uu sheegaya sadarka labaad ku sugan waladii fi lmunaawiyi munaawi waa imaam macruufa oo kutub kala duwan oo badan le kutubtiisa waxaa kamida laba sharaxuu jaamicu sagiirka kuba sharxo waa kuwan uu sheegayo walow aanu kii sheegin kaweyn faydulqadiir baa la yidhaha kaerna taysiir baa la yidhaha labadu way madbacaysayihin oo laba kitaab oo labaduba sharaxa jaamicu sagiira bal markaa munaawi dee imanaan suurto gelin bal sharaxa weyn baan hayaaye faydulqadiir inaan dib ugu laabno xadiidkan uu tilmaamay oo hadalkani inuu ku sugan yahay in kale si aan u jasmiyo on idhaaho hadalkani faydulqadiir weeye ama waa taysiir aan idhaha taas waayo waqti maan helin oo maan laabnin bal muhimku munaawigan uu sheegayo waa sheekh magacii weeye waxa weeyaan de waana imaam macruufa weeye aada u macruufa kutub kala duwaneel oo maanta laba hayo haddaba wuxu uhi wasamcaaniyu samcaani abulmudafari yaraa fi ljanibi kadibin fii khabarin waa ninka been isagu jinaaye ku geystay weeye khabar oo maxay jinaayadiisa ay tahay been uu sheegay fii khabarin xadiis oo dee been kuma sheegto xadiis aan jirin uu isagu rasuulka ilaahay uga nisbeeyey wuxuu arkaa isqaadanaa kii rididii in la tuuro wixii qad taqadama dheh maa qad taqadama u horeeyey lahu isaga u horeeyey min alxadiis wax alla wixii axaadiis ee uu hore u wariyey oo dhanba in la daadiyo oon dib loogaba aqbalin dee wixii mustaqbal ahaana lama aqbalayo wax oo dhamina maxay tahay waa ilaalin xadiiskii rasuulka la ilaalinayo taqliid oo raawigii markuu ogaado haddii waxaan lagu ogaado in riwaayaadkiisii hore o dhan laga tegay mid damba dib dambaysa aan wax looga aqbalayn taasi kolley in badan waxay ku keeni inaanu kuba degdegin oona wixii laba iman oo bal markaa maaha macsiya lagu sii dhiirinayo maaho waayo macasa kale waxaa dhici karta ninkii hadii la yidhaho ta ummadaada kama aqbalin iyo wax sheegashadaas dambe waxay way sii fogeyn mise xumaantii bay kusii dhex riday lakin dee taasi maaha fasaad macsiyadii kale maaha tani dee markuu ogaaday riwaayaadkii sidaasan ahaan mid hore iyo mid dambaba in la daadinayo kolley wax ay ku dhiiriiso iyo cid wax kashe uu been usan sameeyo iyo cid uu ku socodsiin karaa markaan uma jirto oo kolley waxay keenaysaa zajrin iyo dee arrinta mafsadada weyne kaba ratimayso un mushkiladan axaadiisa beentee la dejinayo oo mustamirka kaa daraaddeed bay culimadu umuuraha u wada adkeeyeenba wey waman rawaa can fiqatin wallahu subxana wa tacala alam الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ومن روى عن ثقة فكذبه فقد تعارض ولكن كذبا لتثبتن بقول شيخه فقد كذبه الآخر واردد ما جحد وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم وحكي الإسقاط عن بعضهم كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه فكان البعد عن ربيعه عن نفسه يرويه لم يضيعه والشافعي نهى ابن عبد الحكم يروي عن الحي لخوف التهم ومن روى بأجرة لم يقبل إسحاق والرازي وابن حنبل وهو شبيه أجرة القرآن يخرم من مروءة الإنسان لكن أبو نعيم الفضل أخذ وغيره ترخصا فإن بد شغلا به الكسب أجد إرفاقا أفتى به الشيخ أبو إسحاق بسم الله الرحمن الرحيم weli waxaan ku jirnaa on riwaayada ama ruwaada sifaadkoodii keenaya aqbal ama celin inde waxa weeyaan keenayay riwaayadooda la aqbal ama laga celiyo marka wuxuu yihi maalimku ama sheekhu raximah llahu tacaala waman rawaa ruuxa wariya can siqatin ruux lagu kalsoon yahay wax ka wariya oo dee isagina addowa nin siqo ah fakadabahu kii uu ka wariyey uu beeniyo oo uu yidhaaho been buu iga sheegayaa ama wixii la midka ahaayo se dee nafyi go-an ah oo ah xadiidkan asal ahaan maan warin ama igamaam warin faqad tacaarada labadoodii qowl way iscaarideen way iska hor yimaadeenoo dee ninkan siqadii kor hadduu leeyahay hebel baan ka maqlay waa kana wuxuu jasminayaa inuu isagii ka maqlay kii kalena kor hadduu leeyahay been buu iga sheegayaa ama asal ahaanba igama warin waa kana waa anfiyayaa markaa labadii qowl way iscaaridoeno way iska hor yimaadeenba taasna maxay keenaysaa dee kolley labadan qowl mid unbaa dee labadooduba wada runun maaho sidaas run kuma wada aha ama wada sawaab maaha kolley mid unbaa khada ah oo sida laba bayinaba ama laba shahaadaba hadday iscaaridoon ay labaduba isbeeninayaan loo tuuri jiray ayaa sian inoo soo socota wixii la warinayay taa looga tegi doonaa walaakin laakiin laa tusbitannaha sugin kadibahu raawigan faraca ah ee maanta riwaayadiisii ninkii uu ka wariyay uu diidan yahay uu inkirayo beentiisa iyo inuu nin been sheegaya yahay ha ku sugin biqowli sheekhihi sheekhiisan le waa igama warin ama been buu iga sheegaya hadalkaasun waa beenaalaha oo dhan oo been ha ugu sugin sababtuna waxa weeye faqad kadabahu sheekha waa beeniyey alaakharu ka kalena oo dee kan kale raawiye faracihi kol hadduu leeyahay waan ka maqlay isaguna qowlkaas waa waa beeninaya labadooda qowl kol haddii takaadubkani ama tacaarudkani jiro dee midkood oo mid ahaan qowlkiisa loo aqbalo taasi kama mudna kala ka kale in qowlkiisa la aqbalo kan loo aqbalo lagu jaraaxeeyo markaa labadii qowl ba isla tuuruun oo ha ka soo qaadin halkaa in raawigani kor hadduu siqo yahay uu dee nin been sheega yahay oo ama waxaan jirin wariyey saa daraaddeed uu noqonayo ruux majruuxa ina isagoo sheekhi waa beeninaya waana nin siqaa wardub laakiin waxaad celisaa oonad ha aqbalin maajaxada waxaan dee ninkii raawigiis laga warinayay uu inkiray ee uu ama siqo go-an uu leeyahay igama werintaa uu ku inkiray ama isagoo kadibba uga nisbeeyey kaa iska tur waa wixii marka maha waxyaalihii kalu ninkani warinayay ee waa xadiidkaasun tacaarudkani dhexdiisa dhacay iskaba tuurdhen wain yaruddahu haddii kii asalka ahaayee laga warinayay xadiiskii uu celiyo bilaa adkuru ma xusuusni taas iyo awmaa wax yaqtadii keenaya nisyaanahu iyo ma garanaya iyo waxyaalahaa la midkae meesha keenaya inuu iloobay taasun radintiisu ay tahay ee nafyi go-an aanu ahayn faqad ra-ow waxay a'imadii xadiidka intoodii badnayd ay arkeen alxukma xukumku lidaakiri kan xusuusan ina ninkani waa nin siqaa waa kan lena hebel baan ka wariyay isagu waa xusuusanayo waxbuu goynayaa kan kalena anfintiisi maaha waa ixtimaalu uun ee maaha wax dee uu gooyey oo sariixo ma xusuusin iyo ma garanaya alfaada sidaasuu isticmaalay ee xukumka waxa uu sugnaaday kan daakirka oo sheekh in lagaba warinayo haba ilowsanaadee xadiis la qaadanaya ayuu noqon cinda almucdami kamaa huwa cinda almucdami sida dee qowlkaasi aimadii xadiisku qowlkooda uu yahay ama jumhuurtoodii ayaa qolooyinkeeda usuuliyiin iyo fuqahada lahaa jumhuurtoodiina iyagana uu waxa weeyaan qowlkoodaba yahay waxukiya waa la naqliyey waa muqaabilkii cinda alxukma lidaakir qowlkan ah waxukiya waxaa laga soo naqliyey oo laga xikaayooday alasqaada ridid la rida riwaayada caynkaasaba iyo xadiidkaas oo laga tagoon la aqbalin can bacdihim barhkood oo xanafiye ana maaha si guud xanafiyadane waa iyaga barhkood ayaaba dee qowlkooda uu yahay lagaba soo naqliye wey bal markaa misaalku aynoo dambeeyo wuu inoo sheegi doonaa marka halkan masale ayuu sheekhu inoogu sheegayaa dee dhacdo oo maaha wax nadariyaho ay culimadu yidhaaheen un hadday taasi dhacdo calaa sabiili liftiraad iyo markaa qadari un ay tahay waa umuuro waaqicah oo dhacay oo dee ruwaadda dhexdoodii laguba arkay waxaana ay taasi keentay a'immada qaarkood oo dee mid iyo laba toona aan ahayna inay kutub gaara bal umuurihii taas dhacaya waqaa'icdii noocyadan ay kuba ururiyaan kutub ay kuba magacaabeen man xadata wanasiya waa ninka intuu xadiiskii sheegay haddana dib u iloobay xadiiskiisiiba iloobay iyadoo dee dad ka xifdiyey oo xusuusani meeshii ay jiraan bal taas oo kale bal waa cunwaan taasa oo adigu bal horta dee raggii hore mutaqadimiintaana rag baa adigu noocaa wax dejiyey raggii dambe ee bal markaa kaba dambeeya sida suyuudiyana iyaguna way leeyihiinba oo macnaa taasi uxun bay dee ina tusaysaa arrintani maaha misaal keliya iyo laba iye waa wax dee dhacdooyin kala duwan oo keenayba in gooni ahaan loo saaro gooni ahaan loo ururiyo marka waxa ay tahay